barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo aad idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad waa sabti aan iraahda dhegaystayaal bisha agostna labaatan sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed ismaan iyo jaamac buule jaamac
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan carwada buugaagta oo lagu soo bandhigay in ka badan saddex boqol buugaag dadka qorayaasha ah ay u bandhigayeen dhallinyaro kala yimid gobollada dalka oo dhan maxay ahaayeen buugaagtaas la soco bandhigga
bogu wuxuu ka hadlayaa dee state collapse oo ah qaran burburay wuxuu dib u qaabaynayaa qarannimadii ummadda soomaaliyeed wuxuuna buucda uu ka hadlaya ay tahay wixii koosgareeyey ama sababay inay burburto waxaan marka la eegaa waddan hadduu burburo oo bulshadii iyo waddankii wixii isla dhulka wada galaan waxa u keenay asalka burburka muxuu yahay
waa tahay sidoo kale dhinacii heesaha ayaad dhegaysan doontaan
tahay ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobadii warka ugu doorka roona
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa isku dayaya in codadka dadka madowga ee maraykanka inuu ka soo weeciyo dhinacayo dimuqraadiga isagoo sheegay in dimuqraadigu sida clinton oo kale ay codadka afrikaanka amerikaanka ahy u qaateen si hubanti ah hadal uu ka jeediyey magaalada demondele michigan ayuu trump tusaale ahaan usoo qaatay magaalada detroit oo boqol iyo konton kilomitr bari kaga jirta magaaladaasi uu ka hadlayey halkaasoo uu sheegay in dimuqraadigu ay si aada u dayaceen waxa uu yidhi kuwiinaani dhibaatada ku jira waxaan dhihi lahaa maxaad ku weynaysaan tijaabinta wax cusub sida trump oo kale isagoo sii hadlaya waxa uu intaasi ku daray waxaad ku nooshihiin buu yidhi fakhrinimo iskuulladiinnuna ma wanaagsana shaqo ma haysataan siddeed iyo konton boqolkiiba dhallinyaradiinna nima shaqeeyaan maxaad luminaysaan haddaad trump tijaabisaan ayuu sheegay
markii saddexaad ciyaaraha olombiga ee isku xiga ayuu orodyahanka u dhashay dalka jameyka ee ku guulaystay biladda dahabka ee qoriisu dhiibka afarta boqol ee boqolkiiba qoriga la isu dhiiba hal mar kooxda jameyka ayaa si fudud ku qaaday dahabka fiidnimadii jimcaha xilliga rio de janeria orodyahankan jameyka ayaan jebinin daqiiqadihii ay horey u dhigeen caalamka balse kaga guulaystay sakin qofkii kaalinta labaad galay oo ku guulaystay silfarka qofkaas oo ka yimid dalka jaban kaalinta saddexaadna waxaa galay dalka canada kadib markii kooxda maraykanka ahayd laga saaray ciyaarta iyagoo meel aan mudnayn isugu dhiibay qorigii
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha muqdisho waxaa kasoo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle wuxuuna ku saabsan yahay bandhigii carwadii bandhiga ahayd ee magaalada muqdisho buwagta lagu soo bandhigay waa kan cabdiqaadir maxamed cabdulle wacan oo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa muqdisho labadii maalmoodee lasoo dhaafo waxaa ka socday bandhig buuq carweed oo markii labaad lagu qabto magaalada muqdisho waxaana dadka ugu badana buugaagta soo bandhigay ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo ka kala yimid meelo kala duwan oo gudaha iyo dalka dibaddiisa ah dadka kasoo qaybgala waxaa ka mid ah maxamed xasan maxamed oo loo yaqaan ciro oo soo bandhiga buug oo ugu magac dara murugo naciimo abwaan qorane oo ka timid magaalada hargeysa soona bandhigta buug ay ugu magac dartay ama buug lagu magacaabo qoyskii qaran iyo maxamed xaaji ingiriis oo ah qoraa oo asna soo bandhiga buuggiisii qaran isqoorgooya dhammaantiinba kusoo dhowaada ee idaacadda v o a aan ku horeeya niciimo waxaad ka timid magaalada hargeysa sideebay ahayd ka qaybgalkaaga iyo inaad marka hore qoraa noqoto bal sideebay kugu dhalatay maadaama taa gabar dayar
waad mahadsantahay waana dhowahay horta marxalada qoraanimo een, waxay leedahay isteshiyo qofka biniaadanka uu soo maro qofkuna anu ma aaminsanin la odhan karo waa qora hadduu hal buu qoro laba buuga qoro waxsaasa waa inuu qofku waaya aragnimo badan yeesha Aan- anigu muddo badan baan qoraa yacni aa, qalinka isticmaalayay oo qormooyin kala duwan qorayay muddadii kagadaal waxa aan helay in dadku igu dhiirigeliyeen inaan anigu wax horumar yani qurux badan aan qori karo oo buug soo saari karo oo hadda qalinkaygu buuxsamay alxamdulilah ma odhan karo intaasay la eg tahay laakiin ilaa intii aan soo hana qaadayba ama sheekeyr sameeyey ama qormo qoray ama xun si u diyaariyay waxay ahayd qalinku waxaan faraha ku hayay
maxamed xaaji eh, waxaad qortay buug aad ugu magac eh, buug lagu magacaabo qarankiis qoorgooye oo dabcan ka hadlayo dagaaladii sokeeye iyo guud ahaan lixdankii wixii ka dambeeyey maxaa kuu dhaliya inaad buuggan qorto
Een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ka mahadnaqayaa marka hore casuumaadda aad nagu soo casuuntay barnaamijkan waxa igu dhaliyey inaan qoro dee buuggu horta waa buugga keliya akademig ah ama cilmi ah bugaagta jaamacadaha lagu dhiga ah ee buugfeerka yaalla ama la keenay muddo dheer markaan darsayey dhibaatada ka jirta waddankii een, baaba'a iyo burburka iyo basanbaaska iyo mushkiladda iyo masiibada dhacday aawadeed lana waayey dee xal loo waayey een, ay noqotay waddankii een, ah, shan iyo labaatan sano wax ka badan fuusto hoosta ka duleesho biyo lagu dhaaminayo la doonayo inay buuxsanto oon buuxsamayn dee waxay noqonaysaa marka mas-uuliyad gaar ah inay mutacalimka soomaaliyeed ay ka saaran tahay inuu waxa kani dib u qiimeeyo uu yidhaahdo war xaggeenna laga haystaa xaggeen la'nahay maxaa eh, u baaba'nay maxaan u burburnay een, maxaan ugu jirnaa burburka iyo baaba maxaan uga bixi karnaa inaan isweydiino dee waajibkaasaan anigu bilaabay een, ah, horkacay marka een, ah, ujeeddada u weynaan ka leeyahana waxay tahay dee inaan ugu gargaaro ummaddaydii inaan ugu gargaaro soomaali ayay iga tahay dar alle inaan dee jid cusub u jeexo dhibka jira M- mushkilad waa sharaxnay mushkiladii iyo musiibadii waa eegay waa darsanay marka u dambeeya dee waxaan isku dayayaa inaan aragti cusub een, meesha geliyo oo ah see looga baxaa waxaan hal fikrad keliyana kuma qornay waxaa qoran kun fikradood hal hadday shaqayn weydo kuwa kaloo ka badan oo shaqaynayaa jira marka ujeeddadaas ayaan lahaa Eh, maxamed ciro eh, buuggagan murug aad ugu magac dartay eh, muxuu asna ku saabsanaa
cabdulqaadir adiga iyo martida ila fadhida iyo guud ahaanba dhegaystayaasha waan idin salaamaya buuggan aan bandhigga keenay ee murugo waa buug aan runtii ugu talagalay inaan ku cabiro dareenka qofka dhallinyarada ah ee soomaaliyeed ee maanta nool buugga waa buug aan u qoray hab curin sheeko aan curiyey oo ku saabsan wiil yar oo agoonnimo ku koray oo aan tacliin helin tuulo yar oo aan waxbarasho iyo maamul lahayn ku koray markuu hana qaaday ee uu damcay inuu nolol higsado talooyin uusan ka fiirsan oo uu qaaday ay gelinayaan marba hog dadaalkiisu uu noqonayo siduu hogga uga bixi lahaa markuu ka baxo ee ka samata baxana haddana talo kale uu qaadanayo hog kala gelaya marka waa buug aan ugu talagalay dhallinyarada maanta joogta ee aan haysan cid ay ku daydaan ee aan haysan tacliin ku hagi karta inay ku kala qaataan go-aamada kee khaldan keesa saxsan ama wax taariikh ah oo dib u soo dhacay oo ama horay u soo dhacay oo bari kara waxa uu mustaqbalkoodu noqon karo yani waxyaabahaas markii aan aruuriyey waa bug aan markaa ugu talagalay wacyiga maanta dhallinyarada joogta inuu ka hadli karo ama ha ahaado matalan tusaale yar haddaan kusoo qaato wiilku marka hore nin buu odhanayaa tacliim baan u baahnahay ninkii wuu kaxaynayaa xarun ciidanka lagu tababaro oo jamhad ah buu geynayaa jamhaddaasi shan sanay ka luminaysaa sida hubku baraya waktigu baraya marka dambe xabsi iyo dhibaato maraya markuu tii ka baxo oo dhibaato badani kasoo gaadho ayaa nin kale haddana wuxuu odhanayaa waxaan ku hayaa meel aad dhaqaale ka heli karto doon buu saarayaa burcadadeed buu diraya konton habeen in ka badan buu badda ku go-doomaya oo wuxuu cunay iyo naftiisa khatar gelaysa uu marka dambe gaarhaya ilaahay oo mar i badbaadi wuu wareegayaa ja- fursad yar buu helayaa kadib buu markuu reer iyo nolol iyo waxyaalaha haddana qof nin kale tala khaldan marka yani bug marka waa buug soo Koobaya.
koobaya dhalinyaradan iyo marhabaab ku iyo dhacay marin habaabka ku dhacay iyo qaabka go-aan qaadashada oo ah in qofkii tala isaga uu leeyahay uusan ku shaqo tegayn oo qof tala yar intuu ula yimaado taladaasi marka khatar aada u ballaaran uu kala kulmaya Eh, dhammaantiin waxaad tihiin dad dhalinyaro ah haddana dareen baad qof walba ka muuqdo waxbaad soo qorteen kala duwanaanshaha maxay kaga dhigan tahay isbedelka laba kun iyo iyo iyo lix iyo toban doorka dhalinyaradu ku yeelan karaan mustaqbalka dalka Eh, nabadan ku horeeyo muxuu buuggaa ka xusayaa ee soo kabashada bulshada
waa mahadsantahay mar labaad Ah, horta buugaygu wuxuu isku xidhayaa dhismaha qaranka iyo qoysku siday isula falgeli karaan An- waana wada ogsoonahay waan ka wada dharagsannahay oo marxaladda maanta wadanka ku jiro waxaan filayaa qofnaba inaan looga sheekeynin intii damiir nool leh maadaama aan anigu kamid ahaa dhalinta soomaaliyeed oo burburkii wadanka ku dhalatay ku hana qaaday wax ku baratay misane intay kaceenay kufeen iyagu wax soo saaray oo meel ka soo baxay waxaan is idhi aragtidayda war ilaa oo lagu jiro maanta marxalad kasta oo soomaali inta ay xornimo qaadatay iyo dowlad kasta oo soo martay iyo isgadgadiigi waayaheedu waxay ahaayeen mid inta badan u badan qaarka kan oo runtii aan buuxinin kaalintii laga rabay dowladnimo markii ay xorriyada qaateen labadii dowladoodii ka horeeyey ah, dowladdii militariga ahayd runtii iyagu dhal gumaysi unbay iska ahaayeen dowladii milatariga ahayd dhib iyo dheefteeda labadaba waa wadatay san marar badan oo hore sharaxada buugaya ku bixiyey laakiin dadkeenu inta ugu badan intay ugu badan yihiin qor ma aha dad dheefta eega laakiin dhibta yar haddaad noloshaada xusaysad maalin iyo yaroo dhibi kaaga timaado taas ayay inta badan tixraacaan intii ka dambeysay dowladaasi burburtayna soomaalidu waxun bay noqotay saddex qaybood Aan qayb iyagu dowladii ummadda soomaaliyeed joogay aan laga yaabo inay xilal ka hayeen ama mas-uuliyiin sare ahaayeen maantana jecelnay wax hagaajiyeen laakiin laga tiro badan yahay oo meel ay wax ka bilaaban haysanin qayb iyagu dowladdii intay dumiyeen iminkana u xusuldoobaya intay dhalinta iyo inta waxmagaratada dumarka iyo maatida intay aqalla ku ootaan ama gobolla ku ootaan uga sheekeynaya colaad iyo nacayb iyo xiqdi iyo xumaanan dadka dhex oolin kadib iyagu ah horjoogayaal dantooda oo shaqaystayaala iyo koox sidayda iyagu aan duniba warhaysana dowladna arag aan meel nabad iyo ixtiraam kala dambeyn ka jiraan aan arage ku jaha wareeray oo qaarkood ay u hamiyayaan inay helaan oo ciil u qabaan dowlad ummad soomaaliyeed u dhalata qaarkoodna iyagoo ku qanacsan horjoogayaasha iyo gobolada lagu horjoogay calanka khaaska ka dulbabanaya dan waxaanu ka fikiray mar haddii xal la waayey oo lagu jahawareeray ugu yaraan dadku ay ka fikirayaan soomaali si isu bedeli kartaa laakiin aan xal lahaynin oo aan arkaynaa markaynu inagu xal weyne inta laysuu kan yeedhaa la odhanaya halkan baa soomaali lagu shirinaya iyaga heshiin doona waxyaabaha ugu daran ee qofka soomaaliga dimiirka qaba markuu maqlay qalbigiisa uu qaadan kari waayo ay ka mid tahay oo inagu dhaqan baynu leenahay dhul baynu leenahay baaxadle waxaa loo baahnaa dadkeenu inay yacni iyagu gogolnabadeed geed hoos dhigtaan intay shahwad cabaan oo goolashooda qashaan ay dadana wixii dhibkii ciddii keentay inta la taraataraaco gurigooda loogu geeyay taana lama helin nin weliba tiisuu taagan yahay lama odhanin war inagunbaa wada dhalanaya dee ciddii waxdishay iyo ciddii la dilaba dhimataye inaga maxaa inoo xala maadaamay saasi jirto waxaa dhihi malaha inaad inta dhinaca kale ka istaagto waayo anigu waxaan kamid ahay dhalinta wadanka mustaqbalkooda leh Ah, dhalintii maantaanay madaxdii beri baane halkanaan mustaqbalkooda leeyahay unahan weynahay inaan ka mid noqdo dadka horumarka quruxda badan kusoo kordhiya sidaa darteed waxaan siri war xalku muxuu ku jira in dhinaca qoyska laga soo dhiso ubadka haddii la doonayo ummadan inay badbaado oo ay noqoto ummad filka dhinac ka raacda waa in bilowga qoysaska la hagaajiya ilmaha waa in cadaaladii la bari karaa wadaniyadii waa in la bari karaa ilmaha waa in la tusaa qiimaha lahaanshuhu uu leeyahay waayo haddaan anigu maanta shalmadan aan huwanahay ay tahay mid ah, maratay oo dhinac walba ka daldaloosha dee ta heblaayo kun doolar lasoo siiyey ay xidhanta waxba igama galaan tanaan leh tan ayo qiimo badan Marka- marka maxamed xaaji isla buuggaagan aad qortay ee, qof dhallinyaraha tahay ee, ma sahlana in in fikirka intaa laga waqtigaad gelisana iyo daadaad isma laha marka maxay kaaga dhignayd maxaase kusoo kordhin karaysaa ee, ee, ka- kabashada soomaaliya xilligan buuggan maxaa cashar laga baranaya Een, waxaad moodaa inaad weydiisay saddex ju-aaloo isku jira tan hore haddaan ku hormaro een, aqoonta iyo cilmiga iyo caqligu qofku gaaro dhaqanka soomaalida wuxuu yahay dee waa dhaqan soo jireenahoo guun ah oo muddo dheer jiray dhaqamadii hore aadamaha ka haray waxay aaminsan yihiin dee dhaqanka griigu ka haray ayaad oran kartaa iyo wixii la oran jiray egalitarian system ah bulshadu inay siman tahay i liid lahayn iyo dad kala sare marka waxay aaminsan yihiin meel walboon ugu tagaba in caqliga iyo xigmadda iyo cilmigu ay da-da la socdaan laakiin sidaa ma aha adduunyadu way kaga duwan tahay qofka dhallinyarada ah isoon labaatan gaarin ayaa hadduu dadaalo ay u suurto gashaa inuu jaamacad ka baxo dee taana waxaa tusaale kugu filan condolisa rice oo maraykanka marna arrimaha dibadda joogtay marna ahayd la taliyaha amniga qaranka iyadoo sagaal iyo toban jir ahay jaamacad ka baxday marka na- dee meeshaasaad ka fahmaysaa in waxaanu aysan isku xirnayn ay tahay wax la- ya la barto waxayba hadda ka fikirayaan caalimiinta waaweyn mutacalimiinta waaweyn caqliga laftirkiisa ma yahay si cilmi sida cilmiga oo kale wax loo barto oo qofka la geliyo xigmaddu ya ma tahay wax la barto marka taataa haddaan uga gudbo dee aniga mar walbaba waxaan ku bilaabay qoraalka yaraan muddo dheer ayaan wax soo qorayay buug ma qorin laakiin qoraallo badan baan leeyahay hadday noqoto dee wax waagiga hore waxaan ku qori jiray lix sano ka hor ra'yigayga iyo ayaan daabici jiray fikradayga laakiin lix sano muddo hadda laga joogo laba kun iyo tobankii wixii ka dambeeyey waxaan bilaabay inaan dee si academiga wax u qoro oo cilmi ah wixii si cilmi u darso oon isticmaalo eh, hababka ama methodologiga dadka eh, ya, ay ay isticmaalaan ha bul- dadkan la yiraahdo yani khubarada eh, cilmiga siyaasadda kuwa eh, dhaqanka iyo taariikhda En, marka dadaalkaas dheer baan soo waday maxaa ka dhex muuqanaya uhiilinta waktiga iyo daruufa kasoo bixinta soomaali helay bogu wuxuu ka hadlayaa dee state collapse oo ah qaran burburay wuxuu dib u qaabeynayaa qarannimadii ummadda soomaaliyeed wuxuuna buucda uu ka hadlaya ay tahay na wixii koosgareeyey ama sababay inay burburto waxaan marka la eegaa wadan hadduu burburo oo bulshadii iyo wadankii wixii ay isla dhulka wada galaan waxa u keenay asalka burburka muxuu yahay saad og tahay ummadduna ka wada dhergsan tahay wadan baaba'ay ama burburay ama wadan hagaagay ama hore u kacay intaba waxaa gaarsiiyey waa hogaankiisii eedda laguma eedeeyo shacbigiisa iyo dadka dadku waxay yihiin dee dad la hogaamiyo oo dariiqa lagu dawo haddii hogaanku marka ka qaldamo oo uu dariiqii uu ku waday ma ahna mid kale u leexiyo basically ama caadiyan hogaankii hadduu noqdo hogaan danaysta oo dantiisa ka eegaya ama xukunka ilaashanaya ummaddaas waxay u sinqataa ama ay ku soo biyo shubataa ama ku dhammaataa burbur iyo baaba haddii laakiin hogaanku dee noqdo hogaan la mida dee sida malaysia oo kale mahatir mohamed hogaan la mida dee david cameron ingiriiska oo kale hogaan dee wixii aan ka tanaasulaya hogaan ummaddiisii ka eegaya inayn burburin yani wadankaas een, waa ka baxaa dhibaatada for example hal tusaale oo koobanaan rabaa inaan ku siiyo oo oo kooban si waxay u noqdaan wax daraasad ah soomaaliya iyo etoobiya labadaba waxay mareen xaalad burbur ah sagaashan iyo kowdii Een, markii jabhadaha hubaysan ee t b l f oo tigree ah iyo e l f oo eritrea ah ay soo marayaan toddobaatan kilomitr meel u jirta adisaba ayay maraykan kula hadleen mengistu xayla maryam inuu wadanka isaga baxo uuna ogolaaday inuu ka baxo wadanka dib wuu arkay wadanka etoobiya inuu kala daadan doono xaalad geli doono laftirkiisa uu halis ku geli doono in meesha lagu dilo marka simbali diyaaradu meesha kaga baxay annaga hogaamiyaheenii maxamed siyaad barre wuxuu ka diiday talyaaniga inuu wadanka ka baxo lix bilood ka hor may 15 1990 oo odayaal is-abaabulay oo wadanka usoo halgamay oo ugu horreeyay madaxweynihii wadanka aadan cabdulle cusmaan oo uu ku xigay guddoomiyihii baarlamaanka u dambeeyey sheekh mukhtaar inta boqol iyo toban iyo afar oday oo kitaabka qur-aanka cadadkiisa isku soo urursaday ay warqad u qoreen warqadina dee waa taallaa taasaa proof u ah shan big ayay ka koobantaa haddaysa ka badnayn waxay kula taliyeen waxaan nahay hogaamiyaashii wadanka u halgamay waxaan nahay kuwii la diriray talyaaniga kuwii ingiriiska la diriray ulamaanu diririn inaan xaaladdan soo gaarna maanta waa noo caloolxumo saa darteed waxaan ku weydiisanaynaa soomaali aday ku wada eegaysaa oo dhibadkan dhacay iyo dhiigga waqooyi ka daadanaya iyo dhaqaalaha wadanka dumay bangiyada lacagta laga waayey wadanka faqriyey ee gaajooday ummadda carartay dadka waagaa waxay qiyaaseen dadka u badnaa inay qurbaha u qaxeen yurub meel walba fadlan walaal isaga bax oo xukunka qofka kugu dhow ku wareeji kuwa ku-xigeennadaada ah dee madaxweynaha iyagana waa diiday ilaa daaqada xabadda uga ilaa daaqada xabadda uga soo gasho oo madaxtooye derbiga laga boodo dee new york times ay ku qoranta waa taallaa markaasuu madaxweynihii baxay mar hadduu meeshaa ka baxayna dee waddanku wuxuu galay fragmented waxay noqotay in lagu tartamo nin walba uu ku tartamo suu asay ku noqon lahaa ilaa maantana waa taagantaa ogow waxa aad soomaali isugu soo noqon la'dahay nin walba wuxuu isku dayayaa kuwa hadda jooga iyo kuwa imaan doonaba inay sidiisa waddanka u xukumaan oo nin walba intuu meesha qabto inuu reerkiisa ka biisho inuu caylis ka biisho maxamed xasan buuggaagan aad kaga hadlayso wiilkan dhibaataysana dabcan shan iyo labaatan sano qof walbee ku dhashan us fursadda helin gebagabadii xal muu heshay dabcan wax talaaho weyn ma ku jireen talada buuggani uu bixinayaa horta waa tusaale qofka akhriya uu ka heli karo in uu ku qaato go-aan yacni wiilkan waa wiil mala'waala laakiin wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaaliyeed ayuu ka mid yahay siduu u fikerayo wiilka soomaaliyeed ayuu u fikerayaa wiilka soomaaliyeed meel laga haysto ma yaqaan oo dhibaatada koowaad haysata midda labaad wuxuu ku wareeray dowlad baa lasoo dhisayaa shir baa la qabanayaa ballanqaadyaa la sameynayaa waxna siyaasaddii kama soconayaan dhalinyaradu meeshay eegtaan waa siyaasadda waddan hogaankay eegtaan hoggaankaas ballanqaadyadu sameeyo hadday noqoto a- fursad tacliin yacni waxa uu sugayaa waa hoggaanka marka hoggaan u eegan karaa marka ma jiro bug marka ninka dhalinyarada ah hadduusan markaa helayn hoggaan e- hadduusan helin hoggaankaas u eegtay ayay cid ballanqaad u samaysa waxa uu eeganayaa waa wixii ku xayndaaban iyo wuxuu markaa u dhigta ka maqlo talaanin baa wuxuu ku odhanayaa waxaanaad wax ka helaysaa imaad samaysid wixii buu samaynayaa Ya, waa tusaale yar isma weydiinaya marka waxani maxay dhib kuu keeni karaan adiga qoyskaaga maxay u keeni karaan adiga naftaada maxay kuu keeni karaan lagama yaabo inuu wax intaa ka badan xitaa sii weydiin karo ama wadan ama deegaan ama dad ahaan xitaa yani waxaasoo dhan waa su-aalo kale oo kor ah laakiin isaga nafsiyadiisa ayuusan isweydiin karin waxa go-aanka uu qaatay uu ku keeni karo marka buggan waa wax ku saabsan go-aan qaadashada wiilka
dhammaantiin eh, dad idin lamidaba buug soo bandhigayay maxay uga dhigan tahay dhalinyar soomaalida in maanta ay qoraal kusoo jeestaan oo ay dad wax qoran yihiin boqolkiiba sagaashan maadaama hadda carwadan ay dhalinyaro joogaan maxay idinkaga dhigan tahay nimo
Een, in dhalintu qalinka qaadato oo intay arrimaha kale kasoo jeestaan xagga qalinka u gunucsadaan waxay ka dhigan tahay in aynu hadda soo baraarugnay waayo soomaalidu waxay tiraahdaa wixii la qoraa qoruma hadhay muxuu hadal qiimo leeyahay haddii aynu qalinka ku dadaalno waxaan filayaa loolanka qabyaalada iyo qorinku dirarku inuu meesha ka bixi doono hadduu ka bixi waayo xataa ugu yaraan inuu inaga yaraan doono sababtoo ay ku tahay qofku marka uu qalin qaato waxa ka horeeya inuu horta wax aqriyo inuu wax baadho inuu wax raadiyo qofku wuxuu ka heli karaa inuu dunida ogaalu noqdo inuu aqoon intaa ka durugsan helo inay aragtidiisu intii hore ka ballaanaato ay ka durugto inuu u fikiro qaab ka duwan kii uu markii hore uu fikirayay kaasoo la arki karo inay wadanka kusoo dabaari doonto isbedel degdega haddii dhalintu ay qalinka iyo qoraalka adkeeyaan akhriskii raadraacana ay ka dhigtaan hubka ay ku duulaan Eh, maxamed xaaji dhalinyaro badan baa kusoo biiraysa sanadba sanadka dambeeya bahda qoraalka iyo qalimaalka soomaaliya marka mm, door intee leeg bay u tahay dhalinyarada fursadaha
Een, waxaa ii muuqata wadanka guud ahaanba meeshaa tagtaba in dhallinyaradu dadaalayso dhallinyaradu inay aada u raadinayso waxbarasho inay tacliin sare raadinayso dhulalka soomaalida oo soo marayba qalbigayga waxay taabta waxay ahayd dee dadku inuu u baahan yahay you know, inuu wax aada u barto waxaana ka maqan dee khey- kheyraadkii iyo ay wax ku baran lahaayeen iyo makaaniyaadkii amni yeah, iyo infrastructureka xataa haykaladii waxay wax ku baran lahaayeen waxyaa tabar daran marka oo aad iyo aad u liita laakiin ayagu waxay u hayaan niyad aad ah iyo qalbi wanaagsan inay wax dhigtaan anu marka waxaan ku guubaabinayey een, meel walboon tagaba inay ayagu is-abaabulaan ayagu cilmiga raadiyaan xogta raadiyaan akhbaarta raadiyaan wax siyaabo kaloo badan oo wax lagu raadin karaa jira cilmigu wuxuu raadintiisu de wa- wuxuu u kala baxaa si toos ah oo formal ah iyo si informal ah oo toos aan toos ahayn yacni waa ama galaas aad fadhiisato oo toos u tagto jaamacad ama macad ama meel ama de sidaasoo kale oo aad wax isku barto oo aad wax u raadiso maadaama wadankii tacliintiisii t- tayadeedii ay baaba'day oo luntay welina aysan si fiican ugu soo kaban inay ayagu isu xil saaraan inay inay wax raadsadaan hadda adduunyadii de waad ujeedaayo de waa internetka meel walba ka furan internetkuna wuxuu leeyahayba meel cilmiga laga raadiyo oo la yidhahdo google scholar oo wix aad ku qorto ayadoo cilmi ah oo daraasad ah ama buug cilmi ah ama cilmi baaris ah aad ka helayso soomaaliya keliya haddaad ku qorto ama somaali politics siyaasadda soomaaliya haddaad ku qorto oo af ingiriis ama see noqotaba inkastoo hadda uusan jirin dee joraaid ama joornaallo cilmi baaris ah oo soomaali ku qoran aysan jirin aysan ka helin oo waxay helayaan ay tahay fursad weyn ayaa meesha ee taalla dhallinyaraduna dee door weyn ay ka qaadan karaan oo waxay ka mid yihiin dee xoogaga u waaweyn oo bulshada horumarkeeda wax ka bedelka ee laga sugayey waxay dee ka- kuwa ugu horreeya ku jiraan marka laga reebo dee haweenkii ee culamaa udiinkii ee suganyahankii gabyaagii intaasoo isbuursatay waa xoogaga dee bulsho ka samaysa een isbedel bulsho abuura oo si waddanka u kaco maxamed sanadkan dad badan baa idinku soo biiray Eh, muddaad kusoo jirta qoraalka laakiin way ka duwan tahay eh, bandhigii hore marka maxay kaaga dhigneed dhallinyarada qurxoone buugaagta kala duwan qurba soo bandhigay tahay qoraalkii iyo afka soomaaliga iyo gudaha dhaqankiiba cabdiqaadir horta sanadkii hore buug feerkii koowaad ee muqdisho dadkii kasoo qayb galay baan ahay oo aan buug kusoo bandhigay sanadkanna waa kii labaad oo waan imi oo buug kalan keenay isbarbandhigga labadaas sano ayaa xitaa farqi weyn u dhexeeya sanadkaas wax cusub oo dadku aysan xitaa xoog badan uga soo qaybgelin bay ahay maantana intaa hoolkii buuxsamay ayaa banaanka lagooda taagan yahay marka waa dareemaysaa isbedelka halkaas sano gudihii dhacay bulshadu inay ku fekerto saqaafo iyo qoraal waa waxa keliya ee siday u fekerto bedeli kara waxa meesha imaanayo dhanna waa uun dad wax qoraya wax akrinaya ardaydii jaamacadahay u badan yihiin dadka meesha imaanayaasay u badan yihiin waa ardaydii iskuullada dugsiyada sare waa kuwii jaamacadaha waa dhalinyaro u heelan inay wax qabtaan waa dhalinyaro u heelan inay duruufta ay inta badan maqlayeen wax ka duwan ay la kulmaan waxaana jira sideedaba caqli odhanaya bulsha hadday dagaalamayso dagaalka jooji jooji jooji waxba kuma istaagaan laakiin bulshadii dagaalamaysay wax sawir kale oo waxan ka duwan meel kale ka tus sawir total iyagoo nacsan ayay ka jeesanayaan markaa tii baad moodaa inay muqdisho ay ka jirto Een, waxya- dhibaatooyinka badan ee jira ee ammaan darradu ay ka mid tahay shaqalaantu ay ka mid tahay hogaanka oo liita ay ka mid tahay wadankii oon isku xidhnayn ay ka mid tahay ee qoqobnaantu ay ka mid tahay siday walaashayba ma- hadayto sheegtay waxaa haddaad mooddaa inay waxaasoo dhan ay ku ilaawayaan maalmaha ay ka dhagaysanayaan khudbadaha meesha bugaagta yacni waxaad mooddaa inay adduun kala gelayaan oo qalbigoodii meel kale aadayo taasina midho fiican bay dhalaysaa dhammaantiin aad baad umaadsantiin
waa tahay barnaamijkii madasha ayaa intaas ku eeg markaana ciyaari kusoo dhawaada haddii aynu ku horeyno ciyaaraha ka soconaya magaalada rio de janeiro waddanka brazil waddanka jarmalka ayaa gabdhaha kubadda cagta waxay ku guuleysteen koobkii biladda dahabka ahayd kadib markii laba gooli gool ay uga adkaadeen xulka dalka sweden canada ayaa saddexaad soo gashay oo brazil laba gooli gool uga adkaatay sidoo kale ciyaaryahanka eh, dhinaca orodada een, xuseen bolt ayaa ku guuleystay biladiisii saddexaad kadib markii ciyaarta orodka ee qorisku dhiibka ee afarta boqol mitir ay mar kale jamaica ku guuleysatay horyaalka dalka ingiriiska naadiga manchester united ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay southampton iyadoo kulamo kale ay maanta dhici doonaan dhinaca iyo horyaalka dalkaasi spain kulamo ayaa sidoo kale maanta dhici doona barcelona waxay la ciyaari doonta real betis esbanyol iyo sevilla granada iyo valreal ayaa dheli doona xubintii cayaaraha dhegeystayaal waa nageynta aad ayuu umahadsan yahay jamaal iyo barnaamijkeeni xubinta ciyaaraha dhegeystayaal gebagabadii ayaanu soo gaarnay waxaan idinkaga tegaynaa nimcaan hilaac iyo nasiibkayga qabyoobay jaamac iyo jamaal ayaana idaacadda idiin waday
jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo aanan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaago ku dhani qofkiyay jeclay ha ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariy